barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysay waa maalin arbacaa sagaalka bisha janawari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aanu idiin hayno waxaa ka mid ah xaaladaha nololeed iyo caqabadaha haysta dhallinyarada ku nool degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho xamar jajabna waxaa ka baxa ama ka qalijibiya arday fara badan kuwaas oo qaarkood maantaba aan degmada ku kulannay waxa caqabadaha ugu weyn ay tahay in haddii ay wax soo bartaan aysan wax shaqo ahsa helaynin sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan in ka badan soddon macalin oo wax ka dhiga iskuullada ku yaala gobolka galmudug oo ka faa'iidaystay tababar ku saabsan tayeynta waxbarashada
heesaha aynu idiin haynana waxaa ka mid ah
adduunyadu waa ceshiyo caawiyo maalmaan badnayn cimrigu waa kooban yahay caalafkun waa mid qoran
codkaasi fanaanka dayaxdal nuurshe ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan idaacadeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese wararkii dunida
madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne donald trump paul manafort ayaa xog ku saabsan codadka ra'yiga dadweynaha ee la ururiyey la wadaagay qof xidhiir la leh sirdoonka ruushka sida ay shaaca ka qaadeen waraaqo maxkamadeed oo la diiwaangeliyey talaadadii shaaca ka qaadistan ayaa sii xoojinaysa caddeemo isa soo taraya oo muujinaya in ololaha doorasho ee trump laga yaabay inuu isku dayay inuu la shaqeeyo ruushka intii lagu guda jiray doorashadii madaxweyne ee dhacday sanadkii si kastaba dacwad oogayaasha federaalka ayaan weli wax kiis ah u samaynin in uu jiray shirqool uu ku lug lahaa ololaha trump dacwad oogayaasha kooxda la shaqaysa baaraha guud ee kiiskan robert muller ayaa sheegay in manafort uu ka been sheegay inuu xogtan la wadaagay constantin kilimenik oo u dhashay dalka ukraine kaasi oo xidhiir la leh sirdoonka dalka ruushka si kastaba manafort ayaa beeniyey inuu si walakaca u qariyey xogtan waxaana uu ku dooday in uu hilmaamay sababo la xidhiira mashquulkii badnaa ee uu ku guda jiray xilligii doorashada kooxda muller ayaa baaraya faragelinta ruushka ay ku sameeyeen doorashada waxaana eedeymahan cusub ee ka dhanka manafort ay sare u qaadayaan suurtagalnimada ah in akhbaaraadkii uu siiyey ay caawiyeen dadaaladii ruushka
hay-adaha ammaanka ee dalka australia ayaa baadhaya xidhmooyin laga shakiyey oo la sheegay in loo diray xafiisyada dhowr safaaradood oo ajanabiya oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee cambara iyo magaalada melbourne ee ku taalla koonfurta dalkaasi xidhmooyinkan laga shakiyey ayaa la sheegay in laga helay xafiisyada diblomaasiyadeed ee ku yaala magaalada melbourne oo ay leeyihiin dowladaha maraykanka britain switzerland bakistan iyo masar mas-uuliyiinta qunsuliyadahaasina waxay xaqiijiyeen inay in ay waxyaabahaasi laga shakiyey ka heleen iyagoo sidaasi u sheegay warbaahinta sidoo kalena hay-adaha dowladda australia ee gobolka victoria ee qaabilsan arrimaha deg dega ah ee dhinaca ammaanka ayaa sheegay in ilaa toban xibnood oo kale laga helay meelo ku dhow dhow xafiisyada ay leeyihiin qunsuliyadaha jarmalka hindiya iyo weliba talyaaniga iyo sbain ilaa hadda lama soo saarin war rasmiya oo xaqiijinaya waxa ay yihiin xidhmooyinkaasi iyo meelaha laga soo diray amaba la tuhunsan yahay hase haatee hay-adaha ammaanka ayaa ku howlan baadhitaankooda
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal waxaad kala socoteen idaacadda v o a waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta sanadihii dhawaa waxaa soo badanayey guddoomiyaasha dhallinyarada ah ee madaxda gobolka banaadir ay u magacaabeen in ay maamulaan qaar ka mid ah degmooyinka ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya guddoomiyaha cusub ee degmada xamar jajab ismaaciil mukhtaar cumar oronjo ayaa toddobaadkii hore ku biiray safka guddoomiyaasha da-da yar ee degmooyinka gobolka banaadir wariyaheena nuur bukhaari ayaa khadka taleefonka kula xiriiray ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ka bedeli karo degmada xamar jajab
dabcan waxaa hadda dowladda federaalka ee soomaaliya oo aada maxay ahayto ay fursad u siisay dhalinyarada soomaaliyeed inay dowladda marka la eego dhinaca fursadaha xilalka ay qadan karaan inay muxuu aha fursad ka siiso fursaddaasna waxaa ka faa'iidaystay dhalinyaro fara badan oo aniga aan kamid ahay waxaana aan isleeyahay haddii odayaasha khibradooda lagu daro firfircoonida iyo tayada dhalinyarada soomaaliyeed waxaa bedelmi kara sawirka guud dhibaatooyinka iyo fadqaladaha ay caanka ku noqotay soomaaliya taas u sahlaysa dhalinyaro fara badan inay helaan camal ama shaqooyin ka mashquuliya in ay qeyb ka noqdaan tashkiirinta ama fikirka xagjirnimada waxaana hadda tusaale kugu filan waxaa hadda aniga la ii magacaabay degmada xamarajab waxaana ku nool dhalinyaro fara badan xogta maanta aan la wareegin waxaa ku jirtay dhalinyaro fara badan oo gobolka banaadir shaqo abuur u sameeyey kuwaas oo laga qaatay degmooyinka gobolka banaadir ayagoo u tartamay habka shaqadaas muxuu ahaa lagu lagu helayo dabcan waxaa marka shaksiyan su-aashaada markaan weli siisaaay kusoo laabto waxaan dhihi karaa ka ismaaciil ahaan wax badan ayaad ka bedeli kartaa xaaladda degmada xamarajab gaar ahaan dhinaca amniga arrimaha bulshada iyo waxyaabaha muhimka u ah bulshada rayidka ee ku nool degmada sida waxbarashada iyo adeegyada caafimaad ay ugu horeyso baahida hooyada iyo dhallaanka ay u qabaan inay helaan adeeg caafimaad oo ku filan marka nuur waa fursad muhiim ah oo ay tadayeen dhalinyarada soomaaliyeed taas oo suurtagelin karta haddii laga faa'iideysto dhalinyarada waxbaratay ee ku nool dalka in wax fara badan xaaladda maanta sida ay tahay ay iska bedeli karto waa gartay marka maxaa ay kaa filan karaan dhalinyarada ku nool degmada xamar jajab adiga ka guddoomiye ahaan nuur waxay iga filan karaan waxa ugu wanaagsan qof dhalinyaro ah uu ku fakerayay haddii isaga la weydiin lahaa inuu jaanis helo mid lamid ah ayay iga filan karaan gaar ahaan in loo abuuro shaqooyin in looga faa'iideeyo dhalinyarada kuwa wax bartay fursadaha shaqo ee ka imaan kara dhinaca dowladda federaalka ah ama hay-adaha kala duwan ee waddanka ka howlgala kuwaas oo howlo kala duwan degmooyinka gobolka banaadir ka fuliyo degmada xamarjadab waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah xadaariga ah dabcan dhalinyaro fara badan oo waxbaratayna laga helayo waxay iga fajeynayaan dhalinyaradaas in ay number one u noqdaan shaqooyinka iyo fursadaha kala duwan ee soo mara ama soo mari doona degmada xamarjadab ee gobolka banaadir waxaana u ballan qaadayaa in ay dhalinyaradu noqdaan number one cidda ka faa'iideysata mashruuc walba ama howl kasta ee baahideeda loo qabo ee degmada soo marta insha allah ismaaciil caqabadaha haysta xilligan dhalinyarada magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hadda lagu magacaabay ee xamar jajab maxaa ka mid ah way jiraan duruufo iyo caqabado kala duwan waxaa dareemi kartaa sanad walba kumanaan arday soomaaliyeed ah ayaa ka qalin jibisay jaamacadaha ku yaala dalka xamar jajabna waxaa ka baxa ama ka qalin jibiya arday fara badan kuwaas oo qaarkood maantaba aan degmada ku kulannay ballamo kalena aan dhiganay waxa caqabadaha ugu weyn ay tahay in haddii ay wax soo bartaan aysan wax shaqo ah sahelaynin oo ay ku qasbayso dhinta inay tahriibaan ama ay baagamuuddo ku noqdaan guryaha taas oo sababi karta in dhalinyaradaasi fikrado qaldan qaarkood lagu shubo loogana faa'iideysto colaadaha iyo dhibaatooyinka amnixumada ee waddanka mararka qaar ka dhacaya waxaana ku rajaweynahay xarumo fara badan oo oo waxaa ku yaalla degmada dhaqan celin iyo waxyaabo kala duwan hay-aduhu ay ku sameeyaan dhalinyarada waxbaratay inay horseed u noqdaan wacyigelinta iyo horumarinta dadka ku nool degmada xamar jajab waxaana noqon doonaa hadduu leeyahay hadda kaalinta koowaad ayay ka gashay qiimeyn uu gobolku sameeyey degmada xamar jajab sanadkii lasoo dhaafay laba kun sideed iyo toban haddana waxaa rajeynayaa in dhalinyaradu ay lafdhabar maadaama ay bulshada u yihiin in ay wax fara badan ay soo kordhiyaan wax fara badan maxaa ahayto ay ay gaar ahaan degmada iyo waxyaabaha la xiriira horumarinta haddii ay ahaan lahayd dhinaca amniga dhinaca nolosha aasaasiga ah wax fara badan inay inay dhaxlaan oo dhalinyaradu ay sabab u noqoto in degmada xamajab ay kaalinta koowaad ka gasho horumarka dhinaca dhalinyarada marka laga eego kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay degmada xamara jajab ee magaalada muqdisho ismaaciil mukhtaar cumar ismaaciil oronjo haatana dhinacii heesaha ayaynu axmedo ku wada nasanaynaa noo soo qabta codka fanaanka dayaxa dalnuurshe
adduunyadu waa ceeshiyo caawiyo maalmaan badanayn cimrigu waa kooban yahay calafkun waa mid qorda adduunyadu waa ceeshiyo caawiyo maalmaan badanayn cimrigu waa kooban yahay calafkun waa mid qorda waxaan cabbiraa rajada rajada cadceeddu markay dhacdo ciduhu ay wada hurudaan alla hurudaaya waxaan fadhiyaa cidlada waxaan cabbiraa rajada rajada cadceeddu markay dhacdo ciduhu ay wada hurudaan alla hurudaaya waxaan fadhiyaa cidlada calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta cirkaa aan sarareegaya calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta cirkaa aan sarareegaya cidlaan wehel moodaya aanan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan gudur moodaya cidlaan wehel moodaya aanan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan gudur moodaya cabashadu keed miyaa miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa caqligu waa isdiidan yahay cabashadu keed miyaa
intaasi aynu ku dhaafno codka macaan ee fanaanka dayax dalnuurshe iyo heesta cabasho barnaamijka dhalinyarada maanta ee idaacadda duhurnimaha ayay qeyb ka ahayd macalimiin dhalinyaro ah oo ka kala yimi sideed iskuul oo ku yaala gobolada galgaduud iyo mudugga ayaa ka qayb galay tababar ku saabsan tayeynta waxbarashada muhiimadda tababarka ayaa wariyaheena magaalada gaalkacyo ah cabdiwaaxid macalin isxaaq waxa uu ka wareystay agaasimaha wasaaradda waxbarashada galmudug axmed nuur cusmaan cali
macalimiintan aan traininka usoo xirnay waxay ka mid ahaayeen si guud macalimiinta galmudug oo loo samaynayay traininno xilliyada iskuulladu ay xiran yihiin si macalinka loogu dhiirigeliyo sidii uu u gudbin lahaa waxbarashada ardayga ugu gudbin lahaa halkan waxaan kusoo qabanay traininkan waxay ahaayeen ilaa sideed iskuul macalimiintooda iyo maamulayaashooda oo socotay xili shan iyo toban beri muddo ah shan iyo tobanka beri maanta usoo gabangabowday macalin lagu tarangerinaya macalimiinta oo ilaa soddon iyo laba macalin ah oo isaga kala yimid galgaduud iyo mudug iyo maamulayaashooda oo iyaguna sidoo kaleete iskuul walbaba maamulihiisa iyo maamul kaxeenkiisa la tarangerinaya muhiimadda xilligan aad u aragteen in macalimiinta iyo maamulka iskoolaadka ee deegaanada galmudug tababar la siiyo waxaa jirta qorshe guud oo ah macalinka in la tababaro la tababaro si uu u gudbiyo waxbarasho tayo leh oo loo tayayo waxbarashada marka waxaa si caadiya mar walbaba tababarka loo qabtaa xiliyada iskuulladu ay xiran yihiin ama ha noqoto teramka ama ha noqoto labada bilood oo fasaxyada caadiga iskuulka uu ku jiro marka saas ayaa keentay in maaragtay la keeno marba intee la qaban kara in la qabto si loo tayeeyo waxbarashada macalimiinta qaarkood goobta waxaa laga sheegay in deegaano fogfog iskoolla ku yaalla laga keenay sida gawaan baxdo marka muhiimad gaara ma u tahay in xilliga macalimiin deegaanadaasi ee tababar la siiyo
waa mahadsantahay waxay raddaan saxo meelaha laga keenay waxaa weeye waa godin labeeg meesha la yidhaahdo galinsoor gawaan wusil saddex xiglo kalabayr bejeela meesha la yidhaahdo ceeldibir marka magaalooyinkaa fogfog waxaan u dooranay waxay ahaayeen inta dhadhow waxyaalo badan oo ka shaqeeya mashaariic ka shaqeysa ayaa jira marka waxaa loo doortay in la gaarsiiyo waxbarashada meelaha fogfog oo acceska uu ku yaryahay in la gaaro mar walba taas ayaa hadda loo doortay inaan meelaha fogfog hadda aan gaarno si ardayga meelaha fog jooga uu u helo macalin taya leh macalin la tababaraa faa'iidada ay leedahay macalin la tababaraa faa'iidada uu leeyahay waxay tahay ujeedka horta marka hore laga leeyahay waxay tahay macalinku in uu gudbiyo waxbarasho tayo leh ardaygu inuu helo waxbarasho tayo leh oo la tayeeyo waxbarashadii marka macalinku waa meesha koowaad ee wax laga tayeyn karo waxaa hadda la sameeyey manhajkii qaranka oo dugsiga hoose dhexe ayaa hadda diyaar ah marka waxaa loogu talagalay si marka macalinkii manhajkii si loo gudbiyo waa in marka macalinkii lagu tababaraa manhajkii macalinka markii la tababaro oo qaabkii uu wax u dhigaayo oo ardayga uu wax u bari lahaa oo u maamuli lahaa oo maaragtay uu ugu gudbin lahaa cashirkii ayaa macalinka la barayaa marka waxaa muhiimaddu ay tahay in uu ardaygii u gudbiyo si fudud ugu gudbiyo waxii laga rabay in loo gudbiyo yaa idinka gacan siinayay barnaamijkan tababarka tababarkan runtii waxaa naga gacan siinayey hay-ado la kala yidhahdo mercycob iyo mercy u s a oo ka shaqeeya waxbarashada ayagaa naga gacan siinaya oo dhinaca lojistikada naga caawinaya ugu dambayntii wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug muddooyin dhow waxay waday si dadka miyiga ku dhaqan loo gaarsiin lahaa akhriska iyo qoraalka arintaa halkay ku dambeysay waa maasanta cabdiwaaxidow waxay ka mid tahay waxyaalaha la rabo bulshada in la gaarsiiyo waxbarashada dadka waaweyn in la baro ugu yaraan akhriska iyo qoritaanka marka hooyadu markay akhriska iyo qoritaanka barato waxa u fududaanaya hadday wax ganacsi leedahay yar inay wax akhrisan karto warqadii wixii loo keena akhrisan karto in ay wax xisaabsan karto xisaabtii ay xisaabini karto haddana markaas ay fahamto in ay waxbarashada inta ay hesho u akhriso waxaad ku dhiiranaysaa hooyadaasi haddaysan xitaa ku dhiiran awal waxbarashada in ilmaheeda geyso waxaa fududaanaysa in ilmaheeda u ogolaato inay waxbartaan qarashna ay ku bixiso barnaamijkaas marka wuu noo socdaa magaalooyin badanoo hadda aan gaarana waa jiraan kuwo badanoo hadda mustaqbalka aan gaarayno oo prioritiga noogu jirana way jiraan kaasi waxa uu ahaa axmed nuur cismaan cali oo ah agaasimaha wasaaradda waxbarashada galmudug oo u warramayey wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatana waa ciyaarihii iyo nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha weeraryahanka kubadda cagta xulka masar iyo kooxda liverpool maxamed saalax ayaa xalay loo doortay laacibka sanadka ee qaaradda afrika markiisii labaad oo xidhiir ah munaasabad ka dhacday magaalada dakaar ee caasimadda dalka senegaal ayaa saalax lagu guddoonsiiyey abaalmarinta uu sanadkiiba mar bixiyo xidhiirka kubadda cagta afrika ee loo soo gaabiyey kaaf maxamed salaax ayaa ka badiyey ciyaaryahanada kale ah sadio mane oo u dhashay dalka senegaal islamarkaana ay ka wada tirsan yihiin kooxda liverpool iyo weeraryahanka kooxda arsenal iyo xulka dalka gabon pieri emeric obamian hadal uu ka jeediyey munaasabaddii lagu guddoonsiiyey jaa'isadda xiddiga sanadka ee afrika ayaa waxa uu maxamed saalax ku sheegay in abaalmarintani ay aad ugu weyn tahay sababo uu ku sheegay inuu ku riyoon jiray markii uu yaraa wuxuu intaasi ku diray inuu abaalmarinta sanadkan uu u hibeeyey dalkiisa masar saalax ayaa ka caawiyey kooxda liverpool sanadkiina dhaafay ee labada kun sideed iyo tobanka gaaritaanka fainaalka koobka horyaalada yurub oo ay ka galeen kaalinta labaad hadda kooxdiisa liverpool iyada ayaa hogaaminaysa horyaalka premiershipka ingiriiska isaga oo dhaliyey saddex iyo toban gool ilaa iyo iminka dhinaca kale dalka masar ayaa martigelin doona ciyaaraha koobka qaramada afrika ee sanadkan kadib markii ay talaadadii shalay guddiga fulinta kubadda cagta guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta afrika ay sidaasi go'aamiyeen masar ayaa soo dhoweyn doonta afar iyo labaatanka xul ee ku tartami doona koobka sanadkan oo la ciyaari doono inta u dhexaysa bilaha juun iyo juulaay martigelinta koobka qaramada afrika ee masar ayaa ka dambeysay kadib markii laga soo wareejiyey kameruun oo ku guuldaraysatay in ay diyaar u noqoto sababo la xidhiira diyaargarowga oo aada u liitay dalkan dhac waqooyiga afrika ee masar ayaa noqon doona markii afraad uu tartanka martigeliyo markiisi ugu dambeysay waxay ahayd sanadka labada kun iyo lixdii tartanka qaramada afrika ee sanadkan ayaa waxaa markii ugu horreysay ka qaybgeli doonaa afar iyo labaatan kooxood iyadoo markii hore ay intaasi ka yaraayeen ugu dambayntiina wararka ciyaaraha yurub waxaa ugu weyn kooxda tottenham hotspur ayaa xalay hal gool iyo eber uga badisay kooxda chelsea lugta koowaad ee wareega semifinalka koobka e f lka ingiriiska goolka guusha waxaa tottenham daqiiqadii lix iyo labaatanaad ee qaybtii hore rogoor ugu dheliyey ciyaaryahan harry kane waxa uu ahaa goolkiisii boqol iyo lixdanaad ee uu u dhaliyo kooxdiisa tottenham chelsea ayaa u baahnaan doonta inay laba gool iyo eber uga badiso tottenham markii ay dhammaadka bishaan isku arkaan garoonka stanford bridge ee magaalada london dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa anaga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey wararkii dhinaca ciyaaraha haatana dhinacii wararka aynu sheegnay amaba wararkii caalamka ugu waaweynaa aan idinku rogaal celiya mar kale hay-adaha ammaanka ee dalka australia ayaa baadhaya xidhmooyin laga shakeeyey oo la sheegay in loo diray xafiisyo dhowr safaaradood oo ajanabiya oo ku yaala magaalada caasimada ah ee cambara iyo magaalada melbourne ee ku taala koonfurta dalkaasi xidhmooyinkan laga shakiyey ayaa la sheegay in laga helay xafiisyada diblomaasiyadeed ee ay leeyihiin dalalka maraykanka britain switzerland bakistan iyo masar mas-uuliyiinta qunsulyaduhuna waxay xaqiijiyeen in ay xidhmooyinkaasi heleen sidoo kalena hay-adaha dowladda australia ee gobolka victoria ee ammaanka qaabilsan gaar ahaana arrimaha deg dega ayaa sheegay in toban meelood oo kale oo gudaha magaalada melbourne lagu arkay waxyaabahaasi laga shakiyey iyagoo xidhmooyinkaasi qaarkoodna lagu arkay meelo u dhow qunsuliyadaha jarmalka indiya itaaliya iyo weliba spain ilaa haddana lama soo saareen war arrimahaasi la xidhiidha
aad ayaad u mahadsan tahay zahra ayaa nala socodsiinaysay wararkii caalamka ugu waaweynaa markana dhinacii heesaha ayaenu jaleecina waxaa idinku soo maqan heesta qamar iyo fanaanka maxamed b k
jacayl waa qadiimiyo qarnigee kasee jira waa laga qadariyaa jacayl waa qadiimiyo qarnigee kasee jira waa laga qadariyaa qalbigaygu turabay daymadaydu qaaday waba ay qabwaynto igu qaad warkay markaan qamar xusuustaba marka noo dhaxeeyo quruxdeeda gaarka qalbigaan ka ooya haddaan qeex haddaan qeexo sheekada xariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee haddaan qeex haddaan qeexo sheekada qaxariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee haddii aan qisoodo arrinigu qadhaadhiyo dib u qaado caashaqan arinigu qadhaadhiyo dib u qaado caashaqan marbaan qiira dheeriyo iyo aan qorshaystiyo hami aan qastaayo heesahayga qaada banqiira dheeriyo iyo aan qorshaystiyo amni aan qastaayo ammaanteeda qaada qaada haddaan qeex haddaan qeexo sheekada xariyo dhibaatada dookhayga qaabilay qarni way ka badantee haddaan qeexo sheekada qaxariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee haddii aan qisoodo arrinigu qadhaadhiyo dib u qaado caashaqan banqiira dheeriyo iyo aan qorshaystiyo hami aan qastaayo heesahayga qaada banqiira dheeriyo
heestaasi qamar iyo codka fanaanka maxamed bike wuxuu ugu dambeysay idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa axmed cali sheekh iyo sahre ciidlo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
haddaan qeexo sheekada xariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee jacayl waa qadiimiyo qarnigee kasee jira waa laga qadariyaa